Jackson Vunganyi in Washington, wishing you a very good day after.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waa subax talaadaha bisha julaay waa saddex iyo toban sanadka laba kun iyo koob iyo labaatanka waxaanaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari haatan waa lixdii iyo barhkii rornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin haya anigoo ah maxamed cabdi iyo cabdiqaadir maxamed mursal samakaab qodobadaad idaacadayada saakii caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska dowladda federaalk ee soomaaliya jenaraal sakiye oo ka hadashay dumar konton ku dhow oo tababar loogu qaaday dalka turkiga
ogaada gabdhaha soomaaliyeed dhibaatooyin badan ay la kulmaan ama kufsi ha noqoto dil ha noqoto afduub ha noqoto guur qasab ha noqoto wax badanay la kulmaan maanta hadday helaan ciidan gaar ah oo gabdho keliya ka tirsan oo iyaga xuquuqdooda u doodayo gabar walba soo ma ku seexan karto nabad iyo iyo barwaaqo waxaad kaloo dhagaysan doontaan dekadda dowraale ee dalka jabuuti oo bilowday dhoofinta xoolaha ee xilliga xajka madaxda britain oo ka hadashay cunsuriyad lagula kacay ciyaaryahano madow ah oo dalka england u dhashay midowda yurub oo sheegay inuu kaalin ka geysanayo muranka webiga niil iyo tababar la xidhiidha ka hortagga musiibooyinka dabiiciga oo lagu qabtay deegaanka dhadhaab qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan hase yeeshee marka hore warkii caalamku inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal samakaab
madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sheegay in shacabka ku nool dalka ku yaala jasiiradda karibiyanka ee kuuba ay xaq u leeyihiin inay dhigaan bannaanbaxyo nabadeed xilli tobannaan sano ay dalkaasi ka socdaan mudaharaadyadii ugu xoogganaa ee looga soo horjeeda dowladda kuuba biden ayaa sidoo kale aqalka cad ka sheegay in dadka reer kuuba ay xorriyadooda ka dalbanayaan maamulka kelitaliska ah isagoo tilmaamay inaysan muddo dheer arkin malihiisa mudaharaadyo noocan oo kale ah wuxuu intaasi ku daray in maraykanka uu si adag ugu garab taagan yahay shacabka kuuba iskudayga ay ku difaacanayaan xuquuqahooda wuxuuna ugu baaqay dowladda kuuba inay ka waantowdo rabshadaha ay ku doonayaan in dadka ay ku aamusiyaan biden ayaa hadalkan ka sheegay furitaanka kulan uula lahaa hogaamiyaasha maxalliga oo looga hadlayay dhibaatooyinka hubka wuxuuna iska diiday sheegashada dowladda kuuba ee ah in maraykanka uu ka dambeeyo qalaasaha ka taagan dalkeeda mudaaharaadyada ayaa kusoo beegmaya iyadoo dowladda kuuba ay wajahayso dhaqaale xumadii ugu darnayd muddo tobannaan sano ah kor u kaca xawliga ku socda ee faafitaanka kiisaska coronavirus iyo cawaaqibka xun ee ka dhashay cunaqabataynta uu maraykanka kusoo rogay taliyaha ciidamada maraykanka iyo kuwa isbahaysiga ee neto ee ku sugan afghanistan jenaraal austin scott miller ayaa iscasilay isniintii iyadoo maleeshiyada kooxda taalibaan ay sii wadaan inay isku ballaariyaan meelo badan oo ka mid ah dalka ay dagaalada ragaadiyeen xilli maamulka madaxweyne joe biden uu sheegay in taariikhda kama dambaysta ee rasmiga ah ee ciidamada maraykanka ay ka bixi doonaan afghanistan ay tahay koob iyo soddonka bisha agost ee soo socota laakiin tallaabada uu qaaday jenaraalka ee taliska ayaa ahayd calaamad muujinaysa dhammaadka bixitaanka ciidamada jenaraal miller ayaa xaflad ka dhacday xarunta weyn ee ciidamada maraykanka ee magaalada kaabuul ka sheegay in dadka reer afghanistan uu qalbiga ku hayn doono inta noloshiisa ka harsan iyadoo isniintii uu tegay dalka afghanistan taliyaha guud ee ciidamada maraykanka jenaraal frank mackenzie kaasoo la wareegay hogaanka ciidamada ku harsan afghanistan miller ayaa ahaa sarkaalkii ugu wakhtiga dheeraa ee ciidamada maraykanka ee ka dagaalamay afghanistan sidoo kalena wuxuu muddo sannado badan soo ahaa hogaamiyaha ciidamada maraykanka iyo kuwa neeta ee dalkaasi ku sugan dhegaystayaal warkii dunida ee idaacadda subaxnimona waa naga intaa
aad iyo aad buu mahadsanyay cabduqaadir samakaab oo warkii caalamkeena la socodsiinayey aynu ku bilowna ee waxaa shalay gelinkii dambe markii ugu horreysay tababar ciidan loogu qaaday dalka turkiga ku dhowaad konton gabdhood kuwaasoo ka tirsan ciidanka booliiska dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana sida saraakiisha boolisku ay sheegeen gabdhahan ay soo baran doonaan fulinta howlgallada gaarka ah warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
waxaa gegida diyaaradaha ee aadan cadde ka anbabaxay markii ugu horreysay ku dhowaad konton gabdhood oo ka tirsan ciidanka booliska gaarka ah ee haramcad kuwaas oo tababar ciidan loogu qaaday dalka turkiga gabdhahan booliska ayaa turkiga ku soo qaadanaya tababar la xiriira sida loo fuliyo howlgallada gaarka ah kaasoo qayb ka ah dadaalada loogu jiro tayeynta ciidanka booliska taliyaha ciidanka booliska jenaraal cabdi xasan xijaar oo goobjoog ka ahaa munaasabad kooban oo gabdhahan lagu sagootinayay oo ka dhacday garoonka diyaaradaha muqdisho ayaa warbaahinta uga waramay waxyaabaha ay soo baran doonaan muddada ay tababarka ku joogaan turkiga haddaanu nahay ciidanka buliiska soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada yunidyada sida gaarkaa u tababaran inaannu maanta ku sagootinno gegada dayuuradaha ee aadacadda international airport ee kooxdii ugu horraysay ambaajkii ugu horraysay oo ah gabdho soomaaliyeed oo aqoon leh oo waxbartay oo muddo lagu tababaraya dalka gudihiisa inaannu maanta u dirno dalka walaalaha nahay ee turkiga iyagoo soo baran doona aqoon la xidhiirta sida ciidammada gaarka ay u howlgalaan taliya xijaar ayaa sidoo kale ka warbixiyey qaabkii loo soo xulay gabdhahan ka tirsan ciidanka booliska gabdhahan waxaa lagu soo xulay aqoon da karti iyo dheeraad ay muujiyeen intii ay ku jireen xerada akadeemiga ee kaahi jenaraal kaahiya intay ku jireen waxaan idiin rajaynayaa safar wanaagsan waxaan ilaahay uga baryayaa safarkaa idinkoo soo noqday oo wax u soo bartay dalkiinna inaad ku soo noqotaan caasimadda dalka idinkoo tababar ku soo qaadan doona dalka turkiga ee aannu walaalaha nahay waxaan rabaa halka inaan aad iyo aad uga mahad celiyo macallimiintii safaaradda ee macallimiintii wax soo bartay taliya ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal zakiya xuseen ayaa gabdhaha tababarka ciidan loogu qaaday turkiga kula dardaarantay inay muujiyaan wadajir iyo iskaashi islamarkaana ay noqdaan kuwo mustaqbalka kaalin ka geysta baajinta tacadiyada ka dhanka ah haweenka koox ahaan isku wada xidhnaada haddaa ka wada imaateen qabiilo kala duwan ama guryo kala duwan maanta kulliina waxaad tihiin kooxda kartisan haramacad ragga idinga horeeyane iyo kuwan iga dambeeyane waxaad tihiin walaalo laakiin aniga waxaa iga fiican oo qalbiga ku dajisanooyaa gabdhaha ii soo socda oo garab ii noqon doono sidaa idinka marka garab idigu noqdo idinka maanta garab ii noqdo qarankana garab u noqdo ogaada gabdhaha soomaaliyeed dhibaatooyin badan ay la kulmaan ama kufsi ha noqoto dil ha noqoto afduub ha noqoto guur qasab ha noqoto wax badanay la kulmaan maanta hadday helaan ciidan gaar ah oo gabdho keliya ka tirsan oo iyaga xuquuqdooda u doodayo gabar walba soo ma ku seexan karto nabad iyo iyo barwaaqo waxaa mas-uuliyaddana saaran ogaada maanta waxaa u maqantihi waa qarankiina iyo ciidankiina iyo hooyo walba iyo gabar walba oo dhibaataysan oo sugayso dadkii badbaadin lahaa ogaada shaqadaa ku jirtiina waa shaqo ajar iyo xasanaad niga raacayso waa haddaa u niyaysatiin kontonka gabdhood ee ka tirsan ciidanka booliska gaarka ee haramcad ayaa noqonaya hablihii ugu horreeyey ee tababar loogu qaado dalka turkiga taasoo sare u qaadaysa hamiga gabdhaha ku soo biiraya ciidanka booliska oo muddooyinkii ugu dambeeyey soo kordhayay xasan kaafi qoyste dowladda jabuuti ayaa qeyb cusub oo si gaara u qaabilsan dhoofinta xoolaha ee sanadkan la geynayo xajka ka furtay dekadda shiinaha uu dhisay ee ku taala degmada dooraale ee duleedka magaalada jabuuti howlaha dhoofinta oo durbo bilaabmay ayaa warbixintan waxaa ka soo diray wariyaha v o e da ramadaan muuse
xoolo nool oo fara badan oo iskugu jira geel lo iyo adhi oo laga keenay dalka etoobiya ayaa hadda laga dhoofinaya dekadda jabuuti iyadoo howlahan ay qayb ka yihiin diyaargarowga xashka xogeeyaha guud ee maamulka dekadaha jabuuti maxamed aadan waaberi ayaa ii sheegay in dhoofinta xoolaha loogu talagalay sanadkan goob cusub oo aad uga ballaadhan goobtii hore horta saad ogtahayba meeshan lagu xereynayo xoolaha la dhoofinayo waa meel aad u ballaadhan oo weyn weeyaan oo sanadkii waxay qaadaysaa saddex malyuun oo xoola ayay qaadaysaa waxaa kaloo raacaa saani marka laga taranku saani itoobiya kasoo baxo saani wuxuu tagayaa meesha loogu talagalay ee lagu haynayo markaaba galaya boorka u dhow halkan waxaa lagu haynayaa afar labaatan saacadood gudaheed ayaa lagu dhoofinaya si toos suubaxla waxay dhibaata ee moogta jacdi waxaa jiri jiray in haddeet hore laga gudbay agaasimaha guud ee marsada amba dikada loo yaqaano d m p dorale multipurpo sport jaamac ibraahim dharaar ayaa iga waramay goobtan cusub ee dikada jabuuti ee hadda ay ka socdaan howlaha dhoofinta xoolaha xashka waad ogtihiinoo xoolo badan baa etoobiya jira in badanna way soo maraan dalkeenna boorkii hore si aad ogtihiinba development ba ku dhacayo isbedelo badan baa ku soo socda marka boorka jadiidka ee d m p-ga waxaan ka dhisnay qayb xooluhu ay soo maraan oo nidaamkii internationaalka ama nidaamkii daadiyadu ku shaqaynaysay ah nasiib wanaag waxaanu leenahay oo kale inuu tareenku soo galo d m b iyada oo la tixgelinayo nidaamka iyo broseska iyo waxaan xeer adduunyadu leedahay iyo innakuna leenahay oo dee nidaam lagu kala socdo dhinac kale gudoomiyaha rugta ganacsiga ee jabuuti yuusuf muuse dawaale ayaa isna ii sheegay doorka kaalinta rugta ganacsiga ee la xidhiidha dardargelinta arrimaha dhoofinta xoolaha sidaan isku soo dhoweyn lahayn dadka ka maxaan ku dhahay shaqaysta xoolaha ee dhoofiya ee reer etoobiya iyo dadka jabuuti jooga ee iyaguna ka shaqaysta sidaan isku xidhi lahayn sidaan usoo dhoweyn lahayn kuwa etoobiya ka yimiday ee doonaya inay waddankeena isticmaalaan marsooyinkiisa gaar ahaan marsada d m b oo looga dhisay terminal cusub waxaana waajib nagu ah annaga inaan dadkaas atbaacmushirkaa soo dhoweyno la shirno qabanqaabilno garab galno sidee ay waddankeenu u noqon lahaa waddan doonay maxaan ku dhahay dadka loo mariyo xoolaha hadday tahay kuwa nool iyo hadday noqoto berita hore kuwa laqada ee jabuuti laga dhoofiyo rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti
ururka midowda yurub ayaa sheegay inuu kaalin ka geysan doono ismariwaaga la xidhiira biyo-xidhaanka etoobiya ay ka dhisayso wabiga niil warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada qaahire kasoo diray wariyaha v o eda xuseen cusmaan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka masar saamix shubri ayaa sheegay in midowda yuruba diyaar u yahay inuu qayb ka noqdo fududaynta xiisada biyoxidheenka etoobiya si looga gudbo waxa uu ku tilmaamay cakirnaanta haraysay wadaxaajoodka u dhexeeyey dalalka masar suudaan iyo etoobiya saamix shubri ayaa intaasi ku daray inuu jiro isku xirnaan u dhexaysa dhinacyada masar iyo suudaan si loo qaato go-aan ku habboon ee dib ugu laabashada wadaxaajoodka wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda kaahira oo la kulmay madaxa golaha midowda yuruba charles michel ayaa tibaaxay guddiyada midowda yuruba in ay u arkaan mowqifka masar mid cadaalada iyo xaqa ay u leedahay biyaha webiga niil saamix shubri ayaa sidoo kale sheegay in qaraarka qabyada ah ee biyoxireenka loo codayn doono golaha amniga waa haddii ay dhacdo buu yidhi inay isku raacaan xubnaha golaha amniga ee qaramada midoobey waxaan rajaynayaa in dowrka midowda yuruba inuu noqdo mid ka sareeya kormeere si wax looga qabto xiisada cakiran ee biyoxireenka etoobiya ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda qaahira saamix shugri oo booqasho ku tegay xarunta midooda yuruba ayaa madaxda ururkaasi ay ka wada hadleen iskaashiga labageysoodka oo ay leeyihiin midooda yuruba iyo dowladda masar sidoo kale labada dhinac ayaa isla gorfeeyey xiisada biyoxireenka etoobiya iyo geeddi socodka nabadda ee dalkaasi libiya afhayeenka rasmiga ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka masar danjire axmed xaafis ayaa sheegay in saamix shugri uu kala hadlay midooda yurub murunka biyaha webiga niil iyadoo wasiirku uu soo bandhigay natiijooyinka kalfadhigii ugu dambeeyey ee golaha amniga wasiirka arrimaha dibadda ee masar ayaa caddeeyey sida masar ay u qadarinayso bayaankii uu dhowaan soo saaray midooda yurub kaasoo lagu dhaleeceeyey ku dhawaaqidda itoobiya oo ah in ay bilaabi doonto buuxinta labaad ee biyo-xireenkeeda iyadoo aan wax heshiis ah laga gaarin arrinkaasi kulankan ayaa sidoo kale looga hadlay dadaalada masar ee lagu joojinayo qulqulka muhaajiriinta maadaama dalka masar ay joogaan ku dhowaad ilaa iyo lix milyan oo muhaajiriin ah iyo qaxooti ku sugan dalkani dhinaca kale intii uu socday kulanka dhex maray wasiirka arrimaha dibadda ee masar iyo saraakiisha sarsare ee midooda yurub ayaa lagu soo hadal qaaday xiisadda falastiin iyo sidii dib loogu bilaabi lahaa geedisocodka nabadda ee bariga dhexe arrimahan ayaa imaanaya kadib markii xubnaha golaha amniga ee qaramada midoobay ay taageereen dadaalada dhexdhexaadinta ee uu midooda afrika ka dhex wado dalalka itoobiya masar iyo suudaan taasoo xukuumadaha qaahira iyo khartuum aan farxad gelin dowladaha suudaan iyo masar oo dalbaday shirka golaha amniga ayaa danaynayay ugu yaraan in golaha amniga ee qaramada midoobay inuu cambaareeyo tallaabada ethoobiya ay ku buuxinayso biyo-xireenkeeda iyadoo aan u heshiis ah laga gaarin xiisadda biyaha webiga naila xuseen saxnuuni v o a qahira xiriirka kubadda cagta ee england iyo ra-iisul wasaaraha britain boris johnson kooxaha kala duwan ee kubadda cagta ee dalkaasi iyo xiriirka kubadda cagta ee yurub ayaa waxay dhammaan cambaareeyeen fariimo qoraal ah oo cunsuriyad ay ku dheehan tahay oo baraha bulshada loo mariyey ciyaaryahanadii midoobaa ee dalka britain u ciyaaray kulankii fiinaalka ee tartanka yurub ee maalintii axadda ka dhacay magaalada london ciyaartaas oo isugu soo hareen england iyo italy ayaa ku dhammaatay barbaro hal iyo hal ah laakiin talyaaniga ayaa rigooryaal ku badiyey marcos rashford jedon sancho iyo bakayo saka oo saddexduba ah dhalinyaro madow ayaa dhalin waayey rigooryaashii ku soo aaday haddaba wararkii ugu dambeeyey ee caaradii ka dhalatay guuldaradii xulka ingiriiska soo gaartay axaddii waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
kubaddii waxa ay imanaysaa england oo loola jeeday koobkii waxa uu imanayaa england hase ahaatee ugu dambayntii koobkii waxa uu qabtay rooma iyo talyaaniga bishii ugu dambaysay heestaasi waxay ka baxaysay guud ahaan mandaqadda england taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee england fursad kasta oo ay helaan ayay ku luuqaynayeen heestaasi ujeeddada heestu waa koobkii ayaa england imanaya laakiin riyadaasi waxay soo dhammaatay axaddii toddobaadkan koobkiina waxa uu u huleelay ruumo iyo talyaaniga sawaxankaasiiyo qaylada aad maqlaysaana waa cayaartooyga kooxda kubadda cagta talyaaniga oo koobkii kala degay magaalada rooma wax laga xumaada ayay ahayd in cayaartooyga lagu weeraro baraha bulshadu ku kulanto xataa markii ay cayaartu dhammaatay ayaa lagu qayliyey oo oori afka loo kala qaaday tababaraha kooxda kubadda cagta england ayaa sheegay inuu caddeeyey inaan loo dul qaadan karin akhlaaqda noocaas ah sidoo kale xidhiirka kubadda cagta england ayaa war-saxaafadeeda ay soo saareen ku dhaleeceeyey cunsuriyadaasi waxaana sheegeen inay qaban doonaan wax kasta oo awoodooda ah oo ay ku taageeri doonaan cayaartooygaas lana maxkamadayn doono ciddii ka dambaysay falkaasi isla axaddii markii ay cayaartii dhammaatay saddex dhallinyaro ah oo madoobina ay ku guuldaraysteen inay goollaadkoodii dhalin waayeen waxaa markiiba soo baxay werwer ah in weeraro cunsuyaradeed iman karo ha loo geysto cayaartooygan iyo amaba bulshada madow ee ku nool britain cabdirashiid tafadheere oo u ciyaari jiray kooxdii naadiga fi'aad ee magaalada muqdisho oo iminka degan magaalada london ayaa iga waramay cayaarta iyo cunsuriyadaasi soo baxday niyo cayaartii axadda dhacday aad bay wanaagsaneyd weerarkii iyo weerar celintii ingiriisku aad buu u wanaagsanaa ingiriisku inkastoo jaanisho badan uu helay laakiin talyaaniga niyo waxaad moodaysay inuu ka yara maaragtay farsamo fiicnaa raggaa madoogana dee niyahow aad bay u cayaareen inkastoo dee nasiib dara ku dhacday oo dee madooga waddankani dee niyahow maaragtay jaanishada hadday xitaa dee baneelti dhaliyaan haddaan dhalinba labadaba dee dee ayaa lagu riixay kalarka marka niyo wallaahi cunsurnimadaasi dee niyo magaalada waa laga dareemo xitaa xalay xaafadihiibaa dee laga baqaybo oo dadkii hindidii la moodayay talyaani inay yihiin dadkii dee madoowa ayagana qaar la cunsureeyey marka niyo arrintaasi maaragtay waa dhibaato badan bay nagu haysaa ee haddii dee dadka madow maaragtay marka laakiin de waxaan u malaynayaa inayna howlahan iska dhammaanayso insha allah ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa isaguna sheegay inuu ka calool xumaaday in cayaartooga dadaalka ugu jiray in guusha england ay keenaan lagula kacay cunsuriyad iyadoo loo isticmaalayo baraha bulshadu ku kulanto boris waxa uu sheegay inuu garab taagan yahay kooxda kubadda cagta xaqna ay u leeyihiin in loo arko geesiyaal fariin uu bogiisa twitterka ku qoray ayuu ku sheegay in dadka ka dambeeyey dembiyadaasi ay isku xishoodaan booliiska london ayaa sheegay inay wadaan baaritaano lagu baadigoobayo dadkii qoraaladaasi faafiyey afhayeen u hadlay booliiska waxaa kale oo uu sheegay inay ka warqabaan in qaab cunsuri yaysan fariimo cayaartooyga loogu diray baraha bulshadu ku kulanto kadib markii england laga guulaystay ma aha ayuu yidhi wax la aqbali karo duqa magaalada london sadiiq khan ayaa isaguna ka mid ahaa dadka cambaareeyey falkani islamarkii ay cayaartu dhammaatay sidoo kale ururka xidhiirka kubadda yurub ayaa iyaguna sheegay in arrinkani uu yahay midaan la aqbali karin isla axaddii markii ay cayaartu dhammaatay waxaa la arkayay qaar ka mida taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee england oo quraarada ku jajabinaya meelo badan oo ka mida london iyo guud ahaan englandba waxaa jira qaar ka mid ahaa taageerayaasha kooxda talyaaniga oo dhulka la jiidjiiday loona geystay feedhadh iyo laad sidoo kale meelo badan ayaa la jajabiyey booliis ayaa ilaa xalay gaafureegayay magaalada london ma aha markii ugu horreysay ee england laga badiyo oo ay dhacaan dhibaatooyin noocan oo kale ah england waxa ay rajaynaysay inay koobkan qaado afar sano kadib ayaynu eegnaa sida ay wax noqdaan cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
deegaanka dhadhaab ee waqooyi bari kenya ayaa waxaa lagu qabtay tababar ku saabsan ka hortagga iyo xakamaynta musiibooyinka dabiiciga ah tababarkaasoo ay ka qaybgaleen dadka kala yimid ilaa iyo siddeed iyo toban deegaan oo ka tirsan ismaamulka gaarisa ayaa waxaa qabtay hay-adda laanqeyrta cas ee dalka kenya maxamed dhoobow aadan oo ah isuduwaha hay-adda laanqeyrta cas ee ismaamulka gaarisa ayaa wariyaha v o ed ee dhadhaab cabdinuur maxamed cabdulaahi iyagoo lagu warramay tababarkan iyo cidda ay usoo xuleen
dadkan hadda aan soo qaadnay badi waa word adminska word adminskana waa dad tacliin leh waa dad akhris leh waxay ku saaciideyn kartaa dadweynaha wacyigelinta ay u sameynayeen markasto ayagaad communitida la joogaan waa dad la joogo dadka deegaankaay la joogaan sidii hadda magaalooyinka weyn ma joogaan tuulayaasha aan kuu sheegayo sida hadda magaalada banaanay aan dhahno madoogaashe garuufa shanta abaq dhinacan dhinacan kalena balaambala saaqa sankuur inta dhinacan kalena waxaa waaye naanigi burra ilaa kamuude masalaani haddaa u kacdana waxaa waaye masalaani taw iyo ijara subcounty iyo ijara ward marka waxaa waaye maxay tusaysaa sideed iyo tobada degmo waxaan kasoo qaadnay subcounty kasta waxaan kasoo qaadnay ward kasta ruux baan kasoo qaadnay taas oo tusaysa saameyn badan inay ku yeelanayso arrimaha kahortaga musiibooyinka maxamed waxaan ognahay ismaamulkan gaarisa in dhibaatooyin fara badan oo dhanka abaaraha ay ka jiraan islamarkaana muddooyin kala duwan ama xiliyo kala duwan baad samayseen qayladhaan ku saabsan dhanka abaaraha marka markii laga tago tababarkan aad qabateen qorshaha ma idinku jirtaa in goobaha dadka reemiyiga ah ay hayaamaan xiliyada abaaraha ay jiraan inaad goobahaasi aad biyo iyo sidoo kale daaq loo baxsado xiliyada abaaraha xoolaha ay u baxsadaan inaad ka samaysaan waad mahadsan tahay hadda aniga waxaan ka shaqeeyaa kenya redcos kenya redcosna waa garanaysaa waa hay-adda u xilsaaran ay dhahaan lead agency oo emergencyga marka abaarahan waan ka warqabnaa haddan organizationka kenya redcos waxaan samaynaynaa assessment countiga oo dhan baa lagu sameynaya assessment assessmentka waxay tusaysaa levelka ay joogto droughtka ay joogto mase abaaraha inta saameyn ee hadda ay dadka ku hayaan waxaan diyaarinay oo organisation dhe waxaan bixin doonaa kenya reercoos lacagaan bixin doonaa lacagta waxaa laga yaabaa in la siiyo shan kun oo qoys waxaana isku dayaynaa inaan siino abaarta hadda kenya reercoos shan kun oo qoysna aan siino la siiyo raashiin arrimo kale oo hadda aan ka haynana way jirtaa kenya reercoos ay hayso kahortaga kale oo hadda ay kenya reercoos sameynaysan kenya reercoos kalix ma sameynayso waxaa jira shir weyn oo gaaris ka dhacay oo countiga ay noo yeereen westcod la dhaho water and sanitation coordination meeting taasna waxaa la dhahay waxaa la istusay biyaha la-aanta ka jirto sida waxaa dhici doontaa waxaa jirta biyaha la geynayo meelaha biyola-aanta ah ee dhulkan madoogaasho iyo abaaraha hadda waxaa u daran balanbala u daran iyo dhinacan dhadhaab oo xaggan dheertu iyo ilaa shimbiri dhulkaasna isagana kuleel baa zaaid ku jira inkastoo abaartao dhan ay saameysa countiga garissa marka westcordka waxaa naloo sheegay inay boqol iyo lix degmo oo magaalada garissa county ee hadda la siinaya water tracking taasna waan support garaynayna organization lix boholna hadda waa la hagaajiyey waxaana rajaynaynaa inay hadda kuleelka intuu sii badanayo meelo badan oo biyaha oo sida boholka ay jabi doonaan marka organizationka kenya reercos waxaan isku dayaynaa inaan boholka support garayno cuntada aan keenno cash transferna aan bixino ayaan samaynaynaa waxaana kaashanaynaa dowladda countiga ee garissa county specially waxaan la shaqaynaa xafiiska special program ayaan la shaqaynaynaa organization adaan iyo w f v oo ayagana iyo n d m a oo ayagana xagga nidaamka coordinationka noo qabtaan iyo national governmentkana ayadana cuntaan ka sughaynaa waxaan u malaynayaa wiiga soo socdo wax la dhaho kenya food security assessment ayaan qabanaynaa oo midaas waxaa waaye countiga oo dhan waxaana samaynayaa countiga garissa county oo dhan ayaa laga samaynaya kaasi waxa uu ahaa maxamed dhoobow aadan oo aysu duwaha hay-adda laanqeyrta caseys maamulka gaarisee dalka kenya oo u warramayay wariyaha v o ed ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol
magaalada ugu weyn dalka australia ee sydney oo soomaali badan ay ku nool yihiin ayaa toddobaadkii saddexaad xayiraad adag ay saaran tahay kadib markii boqollabayotoban qof laga helay xanuunka covid sagaal iyo toban iyadoo hal ruux uu ku dhintay siddeed iyo toban kalena ay xaalad halisa cisbitaalada ugu jiraan warbixin ku saabsan xaalada soomaalida halkaasi ku nool iyo saameynta ay xayiraadda ku yeelatay waxaa soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda australia ibraahim cumar baafo
maalmihii lasoo dhaafay tirada dadku uu soo ridanayo ayaa kor u sii kordhaysay magaalada sydney xaafado kala duwan ilaa tiradu ay sii dhaaftay boqol ibraahim daawuud waxa uu ka mid yahay soomaalida degan magaalada sydney waxaana uu iga warramayaa tirada la helay maalintii iyo weliba dadka uu dhigay cisbitaalada ee xaaladahooda lala tacaalayo maanta waxaa la helay qiyaastii boqol iyo laba iyo toban qof waxaana u geeriyooday haweeney sagaashan jira sida dowladda ay sheegtay sidoo kale waxaa sideed iyo toban qof ay ku jirtaa i c u ama meesha lagu hayo dadka xaaladahooda halista tahay dadka i c u ku jira dad waaweyn oo keliya ma ah waa dad yaryar iyo kuwa waaweyn intaba maadaama cudurkan halistiisa uu leeyahay waxaana la sheegay in nuucan soo gaaray sydney uu yahay kan ka dilaacay dalka indiya khatartiisuna ay leedahay magaalada sydney ee xarunta gobolka new south wales ayaa laga xiray dhammaan xuduudaha ay la wadaagto gobolada kale ee dalka noocan oo ah nooca dad badan ku lahay dalka indiya oo delta feria la dhaho aada u faafo ayay dowladda waxay ku khasbanaatay in magaaladii la xanibo kadibna steydyadii dalka australia oo xalay ay ugu dambeysay victoria laga xiray oo hadda cid soo booqan karto iyo cid ka bixi karta midna ma jirto magaalada si guud iyo gobolkaba dhanka soomaalidu waxaa la sheegaa inaanay qof soomaaliya weli uusan helin noocan viruska ah ee soo gaaray magaalada sydney inkastoo xaafadaha ay degan yihiin uu soo gaaray xanuunkan
soomaalida haddii aan usoo laabano markaan maraan la xiriiray madaxda jaaliyadda waxay ii sheegeen in wax soomaaliya oo cudurkan ku dhacay uusan jirin waxaan rajeyneynaa in ilaahay ka hayo marka xaafadaha uu soo gaaray sababto ah waxaa kamid a xaafadaha soomaalida degto oo liverpool iyo fifield meel walba uu gaaray hadda laakiin meelaha ugu badan waa dhinaca dadka ajnabiga ay degan yihiin soomaalidana ay kamid tahay marka dowladda hadda dadka waxay u sheegaysaa inay guryahooda joogaan oo hadda sharciga ku saabsan ganaaxa iyo waxyaabahaas aaday dowladda usii kordhisay saamaynta dhanka dhaqaalaha uu ku reebay bulshooyinka dega magaalada sydney oo soomaalidu ay ka mid tahay ayaa iyana caqabada ku ah dadkii xoogsatada ahaa iyo kuwa ka shaqaynayay wadista gawaarida marka la eego xagga dhaqaale xumada shaqooyinkii uu istaagay oo soomaalida intooda badan ay ku tiirsan yihiin shaqooyinka darawalnimada iyo waxyaabihii la xiriira iyo shaqooyinka kala xamaaliga dhammaantood waa la joojiyey marka ayadana culeyskeeda leedahay dowladda hadda marka waxay isku dayeysaa in dadkii la siiyo lacago aan aada u badnayn hadda laakiin la rajeynayo in laga sii badan doono magaalada sydney ayaan la garanaynin xilliga laga qaadi doono xayiraada nadag ee la saaray maadaama cudurka uu si xawli ah uu ku faafayo maalinba maalinta ka dambaysa ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
idaacaddeenii subaxnimo oo maanta oo talaada ay idinla socodsiinayeen anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo maxamed cabdi sandheere intaa ayaan ku soo afmeeraynaa tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo